alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin baabkii u dembeeyey baabu man sama nifaasa xayda waxaynu ka hadalnay axkaamta xaydka iyo nifaasku ay ku kala duwan yihiin faman yadkuruhaa yaa sheegaya aya cusmaan ciddada haye xaydka waa ku ciddo tirsanaysaa laakiin nifaas kuma ciddo tirsanayso haye hayru wax kale nacam saaxib alkofiya azarqa xaydku waa min calaamaati اlbuluq lakin nifaasu ka mid maaha haye hayru xukum kale nacam a a nifaaska cibaadadi ma joojinayso iska tukanaysa la ya rajul agga cibaadaadka waa isku xukun wey haye waa la sheegay taas nacam waa isku mid bay ka yihin xukunkaas haye naam wilaayadu xukun maaha de haye xukun baynu ka hadlayna hada laysa bixukm a xaaraan noqonaya waa isku mid bay ka yihin waxay ku kala duwan yihin maan rabna axkaamta o dhan way wadaagaan baynu ihi ilaa dhowr xukun mooyaane labaad sheegteen haye nacam dhaxalka qaangaadhka horaa loo sheegay axkaamtiisuna waa waa isku mid dalaaqa miyaanay ku kala duwaneen gabadhoo xaayida mayaa la furi karaa maya iyadoo xaayida lama furi karo laakiin iyadoo nufasaaya waa la furi karaa xukunkaana waa ku kala duwan yihin ahlucilmiga qaarkoodna arrin kale ku kala duwanyna waa sheegaan oo ninku hadduu iilaas sameeyo oo uu ka dhaarto waxa weeyaan xaaskiisii muddo afar bilood ka badan afar bilood marka ay dhammaadaan ayaa la soo joojinayaa oo la kala dooransiinayaa inuu furo iyo inuu dhaarta ka noqdo marka waxay idhaahdaa nifaaska muddada ay nifaaska ku jirto afarta bilood loogu tirin maayo waa laga jarayaa laakiin xaydka muddadiisii waa loogu tirinayaa oo afarta bilood ayaa ayaamul xayd ay ugu jiraan waayo fansalawtu faakadtu hiyaaba xiidatii maxaynu ka qaadanaynaa hadalkaa ama xukun maxaynu ka faa'iideysan karnaa aye istixbaabu itikaadi ilmara hiyaaban lilxayd gayra hiyaabiha almuctaada inay mustaxab tahay gabadhu xaydka inay u yeelato ama u samaysto dhar aan ahayn dharkii ay xidhanaysay waana u baabaystay bukhaari masaladaasi waa inoo soo socotaa baabu mubaasharati lxaayidi gabadhii xaayidka ahayd mubaasharadii ninkeedu mubaasharaynayay baabkii ka warramaya weye kani mubaasharada halka waxaa looga jeedaa iltiqaau lbasharatayn in jirhkiisi iyo jirhkeedu ay kulmaan laakiin loogama jeedo aljimaac ay mubaasharadu laba macnay nusuusta ugu soo aroorta iyadoo jimaac looga jeedo walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid almubaashara aljimac baa halkaa looga jeeda iyadoo looga jeedo inay labada jidh istaabtaan iyadoo galma aanay dhicin marka imika mubaasharadan waxaa looga jeedaa in jidhkiis iyo jidhkeedu ay istaabtaan qaala xadaثana qabiisa ibn cuqba abu camir اlkufi qala xadaثana sufyaan huwa sufyaan ibn saciid aلthawri can mansuur huwa ibn اlmuctamir can ibrahim ibn yaziid الnakhaci can اlأswad ibn yaziid الnakhaci can caaisha qaalat waxay tihi kuntu waxaan aktasilu inaan maydho ana aniga iyo wanabiyu salى اllahu عalayh wasalam min inaain waaxidin weel qura ayaanu xaggiisa ka maydhayna kilaanaa junubun iyadoo labadeeduba janaabo aanu qabno wa kaana yaamurunii wuxuu ifari jiray wa kaana waxaa rasuulku yaamurunii mid ifaro faatazir ee aan atazira buu ifari jiray alitizaara faatazir waan gunt guntan jiray fayubaashirunii waa y mubaasharayn jiray wa ana xaa'idun iyadoo xaaid aan ahay bay tiri wa kaana wuxuu aha yukhriju mid soo saara ra'sahu madaxiisa ilaya xaggaygu u soo saari jiray wahuwa muctakifun isagoo ictikaafsan fa aqsilhu waan meydhi jiray madaxa rasuulka wa ana xaa'idun marka xadiidka waxaa hore ayuu inoo soo maray qadiyadda ku saabsan aliqtisaalu min aljanaaba iyo weelka haddii gacanta uu geliyo qofka junubka ahi inaanay biyahaasi mustacmal aanay noqon ahayn waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay jawaasu aliqtisaali curyaanan inuu maydhan karo qofku isagoo dharkiis ka dhigay iyo ninka iyo xaaskiisu inay nacam meel ku wada maydhan karaan waayo lama farin mid waliba ka kale cawradiisa inuu ka xifdiyo ixfad cawrataka ilaa min zawjika buu hi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa xadiidka markaa bukhaari imika u keenay qadiyadda ku saabsan mubaasharada wa kaana yaamurunii faatazir fayubaashirunii wa ana xaaid taasina waxay tusinaysaa inay bannaan tahay gabadha xaaidkaa inuu ninku mubaashareeyo oo macnaa jidhkiisi iyo jidhkeedu ay istaabtaan taasina waxa ay tusinaysaa gabadha xaayidka inay tahay طaahirat اlbadan miduu jidhkeedu طaahir yahay oo jidhkeedu aanu najaas ahayn waxa najaasti u yahay uun dhiigga iyo meesha uu taabto qala xadaثna ismaaعiil ibn khaliil abu cabdالlahi الkufi qala akbarana عaliي bn musir abوlxasan qala akbarana abu isxaaq abu isxaaq huwa shaybani سليمان بن فيروز من مشاهير التابعين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت وحي تري كانت وحي إحدانا مدكيو وحيوتي أمهات المؤمنين كي إذا كان هديت حائضا فأراد أدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها إنه مباشرة أمرها وأفري تري an tatazira inay guntato fii fawri xaydatiha xaydkeedu marka uu bilow yahay fii bidaayati xaydatiha uma dabeetana yubaashiruhaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa mubaasharayn jiray qaalat waxay tihi wa ayukum kiineebaa yamliku hananaayo ka adag irbahu anaa xaajadiisa amaba se xubintiisa oo labadaba waa lagu macneeyey oo waxaa la dhaha alirb waxaa looga jeedaa manaa alcudw aladi yastamticu bihi waxa kale waxaa looga jeedaa alxaaja oo xaajadana dee halkan shahwadii bay uga jeedaa kiiba kiiba kiineeba shahwadiisa hanan kara oo xaajada irbanna waa la idhaahdaa arabanna waa la idhaahdaa labada wejiba waa ku banaan yihiin kama kaana siduu ahaa nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku ymliku mid hanto oo ka adag irbahu ay cudwahu wa shahwatahu taabacahu khaalidun wa jariirun can ishaybaani marka waxa ay mutaabiceeyeen khaalid iyo jariir cali ibnu musir oo xadiidka ay kala wariyeen nacam abu isxaaq ashaybaani khaalidna waa ibn cabdillahi alwaasiti jariirna waa jariir ibn cabdilxamiid adabbi marka xadiidkan wuxuu tusinayaa inay bannaan tahay in ninku mubaashareeyo canaa zawjadiisu marka ay tahay xaaid waayo waa طaahiraة اlbadan jirkeedu waa طaahir weyi waxaa markaa xadiidka aynu ka qaadanaynaa iyadoo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ahaa mid macsuuma isla markaana uu ahaa mid naftiisa ka adag sida caaisha ay tilmaantay ayaa haddana uu ka fogaan jiray mowdica ama meesha oo waa fari jiray inay xaaskiisu soo guntato taana waxay dhahan ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim waxaa laga qaadanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inuu baraayo inay aada uga fogaadaan gabadha jimaaceeda iyo wixii sabab u noqon karaba marka ay tahay xayd waxaa kaloo laga faa'iidsanayaa qaacidada macruufka ah qaacidatu sadi daraa'ic in waddooyinka markaa meel xun kula gaari kara marka horeba la yska awdo la yska xidho walow waddadaasi mid mubaaxaba ha noqotay hadday yaqiin tahay waddadaa mubaaxi inay sharku gaadhsiinayso ama khalabatu dhan male xoog badan lagu garanayo waddadaasi mubaaxay meel xun inay kula gaadhayso waddadaasi in laga istaago weye sadu daraa'ic ayaa la yidhaahdaa haddaba ninka maxaa uga banaan xaaskiisa marka ay tahay xaay mubaasharadu waa uga banaan tahay laakiin xadkeedu waa maxay waxaa ahlucilmiga qaarkood marka ay ku tageen bacdu salaf iyo aimada qaarkood sida imaamu sufyaan athawri iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahaweye wakayruhum wixii aan fardiga ahaynba inuu kaga istimtaaci karo waxaana marka ay xujaysteen xadiidka anas ee imaam muslim warinayo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyay isnacuu kula shay ila aljimaac macnaa wax walba sameeya oo nooc kastoo istimtaaca ka mida oo marka hore mubaax ahaa jimaaca un markaasi iska ilaaliya waxaanay leeyihin xadiidkan baabka ee rasuulku uu fari jiray inay soo guntato wa calaa wajhi listixbaab waa sunna un inuu sidaa waxa weeyaan uu faraa waana min baabi waxa weeyaan sadi daraayic sidaasi horeba aynuu ishaaray ee maaha macnaheedu inay waajib tahay inay gabadhu ay soo guntato iyadoo marka aan guntiba aan xidhnayn ayaa istimtaacu ku samayn karaa marka mawdic alxayd unbuu iska ilaalinaya yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan faاctazilu الnisaa fi lmaxiid ay makaan alxaydka ayuun baa laga dheeraanaya oo farjiga ah waxyaaba markaa taa ay kusii ayideenna waxaa ka mida caaisha radi allahu canha ayaa waxa uu ku yihi masruuq ibn اlajdac alwaadici inii uriidu an asalaka can shayin wa ana astaxyi taabici buu ahaa waxaan doonaya inaan masale ku weydiiyo waanan xishoonaya faqaalat inamaa ana ummuki wa anta ibni anigu waxaan ahay hooyada adna inankaygii baa tahay faqaala ma lirajul macnaa ha xishoonin faqaala ma lirajuli min imra'atihi waya xaa'id ninka maxaa uga banaan xaaskiisa iyadoo xaa'ida qaalat lahu kulu shay ila farjuha manaa wax waliba waa uga banaan yihiin nooc kastoo istimtaaca oo marka hore xalaal ah ilaa farjigeeda mooyaane aharkuna waa saxiix marka caaisha radi allahu canha laa shaka inay cilmi dheeraada masaladan ay ka hayso cilmigaasoo weliba camaliya oo taطbiiqiya waayo de waa zawju nabiy calayhi salaatu wasalaam waxaanay tilmaantay markaa wixii aan ka ahayn jimaaca inuu jaa-is waxa weeyaan uu yahay ahlucilmiga qaarkoodna waxa ay yidhaahdeen waxay ku xidhan tahay qofka xaaladiisa ayay ku xidhan tahay hadduu yahay mid naftiisa markaa ku kalsoon oo naftiisa hanan kara oo alwuquuc fi lmuxaram shayga xaaraanta inuu ku dhaco naftiisa ka celin kara dee jimaaca mooyaane istimtaaca noocyadiisii kale oo dhami waa u bannaan yihiin haddiise waxa weeyaan aanu naftiisa dabdin karin waa inuu iska ilaaliyo oo inay inay guntato iyo wixii markaa fowqa alizaara guntiga dushiisa intaasi ayuunbaa u banaan waxaanay sidaa u leeyihin dee waa qaaciday sadu daraaci lakiin asalku inuu jaa-is yahay mubaasharo oo dhami ilaa jimaac mooyaane taasi anfin mayso oo xukunka guud waa sida laakin de qof xaaladiisa si gaara waa loo eegi karaa haddii looga baqdo arrintaa mubaaxa inay xaaraan gaadhsiiso dee arrinta mubaaxa baa laga joojinaya ee qofka xaaraanta waxa weeyaan gaadhsiineysa qala xadaثna abu nuعman qala xadaثna cabdالwaxid qala xadaثna shaybani w abu isxaaq qala xadaثna cabdالlahi bn shadaad qala samictu can maqlay maymuna وتقuل لkاna رasuل اللhi صلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahy wxa إda araada markuu doono an yubaashira امرأaة gabadh inuu baashiro min nisaa'ihi dumarkiisa ka mida amaraha waa fari jiray ay bilitizaari inay guntato fatazarat waa guntanaysay wahiya xaaid markaasuu mubaashirayna وrawaahu sufyaan can shaybani taasina waa calى wجه الاstixbaab baynu nihi oo inay guntataa waajib ma aha abu nucmaan waa maxamed ibnu fadl asadusi caalim ayaa la idhaahdaa cabdulwaxidna waa ibnu ziyaad albasri cabdullahi ibnu shadaadna waa cabdullahi ibnu shadaad ibnu usama ibnu lhaad alleythi waa min awlaadi الصaxaaba walahu ru'ya qaala baabu tarki xaa'idi gabadhii xaa'idka ay tegistai ay ka tegeysay buu u baab yahay asooma soomkii ay ka tegeysay oo gabadha xaa'idka ah inay soontaa ma banaana waa xaaraan inay waxa weeyaan haddii ay soontana soomkaasi ka ansixi maayo iyadoo xaaida iyadoo xaaida soom ma bilaabi karto iyadoo sooman haddii xaydku u yimaadana walow daqiiqada ama ilbiriqsiya ha ka hadhaan qoraxda dhicitaankeeda iyo soomkeeda waa buraya marka waxaa isweydiin le muxuu bukhaari u sheegi waayey inaanay salaada tukanahayn ee u yihi un gabadhii xaa'idka ahayd ma soomayso lanna salaadda inaanay tukanayn waa masale iska cad oo dee salaadda shuruuddeedii waxaa ka mid ah tahaara gabadha xaa'idkaayna dee daahir maaha laakiin soomka wuxuu si gaara ugu xusay liannahu soomku isagu tahaaro uma baahna falaa yushtaradu lahu tahaara oo min shuruudi waxa weeyaan soom ka ka mid maaha tahaaradu faritaanka la faray gabadhu markay xaa'id tahay inay soomka ay ka tagto waa min baabi tacabud weyi ilahi baa subxaana wa tacaala ku addoonsaday tacabudkuna wuxuu u baahan yahay dee daliil si gaara u tusiya walihaada bukhaari raximah llahu tacaala uu si gaara ugu baabaystay inaanay soomahayn salaada lafteeda waa ishaari doonaayo salaada inay qallaynaysa ayuu sheegi doonaa marka taana dee waxa waa ishaara ayaa ku sugan ama tilmaan uu tilmaamaayo dee inaanay tukanahayn marka ay xaa'i tahay qala xadaثna سacيid بn abi maryam wa sacيid بn الxakm ibn mحamed almasri qala akbarana mحamed ibn jaعfar ibn abi kaثيir qala akbaranii zayd huwa ibn aslm weye zayd can ciyaad ibn cabdالlahi an abi saciid can abi saciidi الkhudri qala wuxuu yihi kharaja waa baxay rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm fi aضxى fي cيid اأضحى aw fطrin aw fي cيid الفiطr buu baxay ilى msلى buu baxay banaanka lagu tukado taasina waxay tusinaysaa sunadu inay tahay صalaaة الcيid fi اlmuصalى oo masaajidkiisii fadliga badnaa ee salaada lagu tukadaa kun salaadood ay udhigmaysa xagga ajarka marka masjid الxaraam laga yimaado ama laga reebo ayuu ka tegey rasuulku famara wuxuu soo maray cala nisaai dumarkii buu soo maray maanaa markii hore raggii ayuu ukhudbadeeyey oo fawacad الnaasa waamarahum bالsadqa faqaala ayuha الnaas tasadaquu famara calى nisa haddana dumarkii ayuu u tegey markaa sababtu maxay tahay ahlucilmiga qaar waxay leyihin kitaab ulciideyn baynu ku arki doonaaye dumarku waanay maqlahayn khudbadii uu ragga u khudbadeynayey maadaama ay ragga ka soocnaayeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa maqlayeen laakiin haddana arrimo iyaga u gaara inuu kala hadlo ayuu doonay rasuulku calayhi salaatu wasalaam taana waxaa laga qaadan karaa ama laga faa'iideysan karaa khudbadii ciidda si guud intuu u khudbadeeyo khatiibku haddana dadka qaarkood dumarka ama ragga ama dhalinyarta inuu marlabaad si gaara ula hadli karo oo masaa'il iyaga khusaysa uu kala hadli karo faqaala wuxuui rasuulku yaa macshar الnisaa dumarow tasadaqna sadaqad labaxa fainii maxaa yeelay anigu uriitu kuna waa laykiintu siiyey akara ahli naar naarta ehelkeeda idinkoo u badan faqulna waxay dhahen wabima arrintaasi maxay ku dhacdo sababuha yaa rasuul allah qaala rasuulku wuxuu yihi tugtirna waxaad farabadisaan allacna cayda iyo nacdasha wa takfurna waxaad ka wanaagiisii dafirtaan alcashiira azawj waxaana cashiir loo yihi ana waa mukhaalid waa mid hada jeraale ay isku dhex jiraan ma ra-aytu maan arag min naaqisaati caqlin kuwo caqligoodu naaqus yahay min naaqisaati caqlin wa diinin kuwa diin iyo caqliba ka nuqsaansan dumarka oo adhaba haddana ka tagsiin og lilubbi rajuli ninkii caqligiisa alxaazim ee ahaa nin go-aan leh min ixdaakuna yaana mid idinka idinka mida mid ka caqli naaqusaysan oo ka diin naaqusaysan oo haddana ka tagsiin og adhaba ka tagsiin og lilubbi rajuli ninkii caqligiisa alxaazim ee weliba go-aanka lahaa ka kale isaga gelin horeba waa ku cabayaan wey macneheed waa ninkii caqliga iyo go-aanka lahaa wey qulna waxay dha wamaa nuqsaanu diinina diinteeda nuqsaanteedu waa maxay iyo caqlig caqlina caqligayga nuqsaantiisu ya rasuul allah nuqsaanta xagga diintii caqliga nagaga jirta waa maxay qaala wuxuui rasuulku alaysa miyaana ahayn shahaadatu lmar'ati gabadha waxa weeyaan marageedu mithlu nisfi shahaadati rajuli ninka maragiisa kala barhkii oo kale miyaanay ahayn qulnaa waxaanu nidhi balaa waa sidaa qaala wuxu rasuulku fadalika arrinkaasi dee min nuqsaani caqlihaa buu ka dhashay caqligeeda nuqsaanta ku jirta alaysa miyaanu ahayn arrinku idaa xaadat markay xaydo gabadhii lam tusalli inaanay tukanayn walam tasum aanay soomahayn qulna waxaanu ihi balaa waa sidaa qaala wuxu uhi fadalika arrinkaasina dee min nuqsaani diinihaa buu ka midi diinteeda nuqsaanteeda oo waktigaa marka aanay tukanahayn ee aanay soomahayn dee qofkii tukanaya ee soomayey yacanaa diinteedu waa ka nuqsaansan tahay oo qof tukanaya oo soomaya iyo qof aan tukanahayn aan soomahayna dee diintoodu isku darajo ma aha laashaka waa kala diin badan yihiin marka la ega xagga waxa weeyaan camalkaas xadiidkan waxay ku jirta masaa'il fara badan masale waxay tahay taa uu baabaystay alimaam albukhaariyu raximah llah a gobadhii xaa'idkaad inaanay soomahayn oo rasuulku waa kaa yihi lam tusalli walam tasum marka ay xaydo waxaa laga qaada inay mashruuc tahay in salaat lciid musallaha lala aado waxaa laga qaadanaya imaamku dadka inuu faro sadaqadda asadaqa oo ragga iyo dumarka labadaba waa faray rasuulku calayh salaatu wasalaam wa fii xuduuri nisa alciid dumarku salaatu lciid inay kasoo qeyb gelayaan baa laga qaadanaya laakiin ragga ay ka soocmayaan oo aanay dhex gelahayn waxaa laga qaadanaya imaamku inuu si gaara dumarka u waanin karo iyadoo khudbadii horeba ragga ay la dhegeysteen waxaa laga qaadanaya jaxdu nicam inay tahay xaaraam nicmadii iyo wanaaggii cidi ay kuu gashay inaad dafirtaa inay xaaraan tahay oo dee asbaabta dumarku naarta ay ugu bateen baabay ka mid tahay bal waa min alkabaa'ir wa takfurna alcashiir wax alaale wixii wanaag ninkuu idiin sameeyey baad dafirtaan waana sababta naarta aada ugu badateen waxaa laga qaadanayaa saas oo kale inay xaaraan tahay cayda iyo nacdasha iyo hadalka xun isticmaalkiisu bal imaamu nawowi raximah llahu tacaala xadiidkan wuxuu u daliishaday inay kabaa'irtiiyo dembiyada waaweyn ay ka mid tahay maadaama ciddii samaynaysay naar loogu goodiyey waxaa laga qaadanaya iطlaaqu اlkufri calى اdunuub alati la tukhrij min almila in dembi aan diinta lagaga bixin kufri lagu sheegi karo oo wax kastoo shareecadu kufri ay ku sheegtay maaha wax diinta lagaga baxo wax diinta lagaga baxo iyo wax kale labadaba shareecadu kufri waa ku sheegtay labada ka loo jeedana waa in daliil gaara la helo haddaad aayad qur-aana ku aragto kufri lagu sheegaya ama xadiid markiiba ha u qaadanin gaalnimadii diinta lagaga baxaayey oo kufrigu akbar iyo asqar buu u qeybsamaa labada ta looga jeedana waa inaad daliil kale u raadiso aayad caddaynaysa ama xadiid ama waxa weeyaan fahmu salaf saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyo quruuntii saddexda aayadee fadliga badnayd bal naskaasi sida ay u fahmeen masaladaasina waa ta sabab u noqota ahlucilmiga qaarkood inay isku khilaafaan masaaisha qaarkood ma gaalnimo mise gaalnima sida tarku salaa oo kale oo salaada ka tegisteedu inay kufri tahay ishkaal kama taagna laakiin waa kufrigee baa la isku khilaafo maaakabarkiiba mise waa askarkii oo culimada le kafir ma waxay leyihin kufrigana waa kufrul asgar ahlucilmigale waa kafirna waxay leyihin kufrigana waa kufrul akbar qolabana markaa qaraa-in bay deliishadeen iyo calaamada ay leyihin waxay tusinayaan inuu kufrigiisu yahay qoladale waa akbarna akbar qoladale waa askarki waa ki yaraan ay leyihin waa kufrul asgar almuhim waaa muhi waxaa muhima inaad garato uun kufriga inuu shareecada kusoo arooray muraada bihi akbar almukrij min almila wa muraada bihi alasgar gayr lmukrij min almila iyadoo looga jeedo mid weyn oo diinta lagaga baxo iyadoo looga jeedo mid yar oon diinta lagaga bixin oo dembiyada qaarkood oon diintaba lagaga bixin bay shareecadu kufri ku sheegtay macnuhuna waxa weeye de waa dhaqankii kufaarta waxaa laga qaadanayaa nacam oo fawaaidda xadiidka kamida sadaqaddu in ay tahay waxyaabaha cadaabka iyo naarta lagaga badbaado oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxu uhi tasadaqna waayo fa inii ra-aytu kuna akara ahli naar markaa naartaas si aada uga badbaadaan sadaqad la baxa waxyaaba markaa dembiyada lagu dhaafana waa ka mid waxaa laga qaadanaya caqliga bani aadamku inuu ziyaado uu nuqsaamana wakadalika waxa weeyaan aliimaan qofka markaa iimaankiisa iyo diintiisu marka ay nuqsaanto maaha macnaheedu mar walba waxaa nuqsaamiya inuu yahay wuxuu ku dembaabayo oo canaan uu ku mutaysanayo waxaa dhici kara qofka waxaanu ku dembaabahayn oo canaan aanu ku mutaysanahayn in diintiisi ay ku nuqsaanto oo iminka dee xaydka dumarku canaan kuma laha kumana dembaabayaan lakin maca dalika diintoodu waa ku nuqsaamaysa oo dee salaad iyo soom ayaa ku dhaafaaya oo la mid noqon mayso gabadhu markay xaa-i tahay tii tukanaysay etukanaysay ee soomaysay la mid noqon mayso marka sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah llah xadiidkan kitaab liimaan ayaa uu kaga hadlaa waxaana markaa u daliishadaa masaladaasi ah in qofka iimaankiisu uu ku nuqsaami karo waxaanu qofku ku dembaabahay tusaalahaan jahligiibuu ku nuqsaamaya waxaa laga yaha jahligaana qofku dee inaanu dembi aanu ku lahayn waxyaaba iimaanka nuqsaamiya jahliga ayaa ka mida oo qofka qofka uu ka jaahilsan yahay waa ka iimaan yar yahay oo waxyaaba fara badan oo ay ahayd inuu rumeeyo ayuu jaahil ka yihi waxyaaba fara badan oo daacaad oo ahayd inuu sameeyo dee iimaankiisu uu ku kordhi lahaana jaahil buu ka yahi maba ogaba xaydkuna waa lamid nifaaskuna waa lamid waxaa lamida maradka ayaa lamida iyo xanuunka qofka daacaadka iyo dee khayr uu samayn lahaa ka hor istaagaya dee ku dembaabi maayo lakin laa shaka ana hada min nuqsaani diini wixii hore uu samayn jiray ee caado u ahaa iyada waa loo qoraya lakin de acmaashii kale markaa uu samayn lahaa xanuunku ka fadhiisiye dee diintiisii waa ka maqan tahay wey waxaana laga qaadanayaa in diintu ay ziyaado macanaa waana iimaankii oo dadku aanay fi daraja waaxida ahayn darajo qura inaanay wada ahayn dadkao dhami kuwa gaadhsiisan xagga diinta iyo iimaanka iyo camalku inuu ka mid yahay iimaanka oo salaad la-aantii iyo soom la-aantii gabadha xaydka ay ku sifaysnayd dee nuqsaan bay ku keentay iimaankeedii haddaan markaa salaada iyo soomku aana iimaanka ka mid ahayna dee iimaankeedu mid iska buuxa buu noqon lahaa oo dhamaystiran oo salaad la-aanta iyo soom la-aantu iimaankeeda nuqsaan markaasi kuma rideen waxaa saas oo kale xadiidka laga qaadanayaa caalimka in la muraajacayn karo mas'aladii aan si fiican looga fahmin dir su-aal looga weydiin karo ama asbaabta iyo cilalka iyo adilada la weydiin karo faqulna wa bima ya rasuula allah rasuulka ilah arrintaasi maxay ku dhacday waxaa laga qaadanayaa rasuulka akhlaaqdiisii wanaagsanayd iyo rifqigiisii calayhi salaatu wasalaam iyo ummadda siduu ugu naxariisanayay baabun taqdi waa gudanaysa alxaaidu gabadhii xaaidka ahayd almanaasika acmaashii xajka kullaha dhammaanteed ila awaafa awaafkii mooyaane bilbeyti kacbada ay ku dawaafaysay وqاaل ibrاhيم ibrاhيم wuxu waa iبن يزيد النkcي laa dأسa wax dhibi kuma jira an tqرأ الآaية gabadh iyadoo xayd inay aayad akrido وalam yara iبن cabاs iبن cabاas dhib uma arag bاlqراءaةi qراءadii liلjuنub qofka junubkii u akriyay walam yara uma arag iبن cabاas biاlqراءaةi qراءadii liljunubi ka junubkaa usugnaatay qur'aanka u akrinayay ba'sa wax dhiba uma arag dee laa shaka janaabadu markaa haddii aanay qur'aanka akrintiisii diid ahayn in xaydkuna aanu diidahayn waayo dee janaabadu waa mid laiska suulin karo qofku ikhtiyaar u leey inuu iska suuliyo bikhilaafi alxayd wa kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku waxaa yadkur اllaha ilaahay mid xusa fii kuli axyaani waktiyadiisa oo dhan macnaa dikrigana dee waxaa ka mida qur'aanka marka marka uu janaabo leeyahay iyo mar kaleba ilaahay waa xusi jiray dikrigana qur'aanka ayaa kamida wey marka inaanay janaabadu qiraaءaة اqur'aan qur'aanka akrintiisa qofka ka hor istaagahayn ayaa bukhaari u daliishanaya wa qaalat umu caطiya waxay tihi kunaa nuumaru waxaa nala fari jiray an yakruja inay soo baxaan ciidda alxuyadu dumarka xayd kale fa yukabirna ay takbiirtaan bitakbiirihim takbiirta muslimiinta ay la takbiirtaan oo yadcuuna ay ducaystaan marka in aan gabadhii xaa'idka ahayd dee dikriga aan loo diidanayn iyo ducadii ilaahay subxana watacaala inay barido ayuu xadiidkaana u daliishanaya kitaab ulciideyn baanu inoogu iman isagoo mawsuula wa qaala bnu cabaasin wuxuu yihi akhbaranii waa i waramay abu sufyaan ana hiraqla dacaa inuu u yeedhay bikitaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam faqara'a waa akriyeeyo faidaa fii mise waxaaba ku qoran bismi illaahi araxmaani iraxiim wayaa ahla alkitaabi tacaaluu ilaa kalimatin sawa aayaddaasina waa ku qoray alaaya marka haddee kufaartuna janaabo iskama maydhaan haddana qur-aankaasi waa akriyeen rasuulkuna inay akriyaan waa ugu talagalay wey wa qaala caطaan wuxuu hi can jaabirin xaadat waa xayday caaishatu fanasakat waa gudatay almanaasika acmaashii xajka hayra طawaafi طawaafkii mooyaane bilbeyti kacbada lagu dawaafayey walaa tusalli mana aanay tukanahayn وqاaل الxkم wuxuu yihi alفqيه الكوفي iنii anigu la adbaxu neefka waan gowraca وأna juنuب anigoo janاabo leh وqاala الlahu taعaalى ilaahayna wuxuu yihi وlaa تأkuluuha cunina mima shaygii waxbaha ka cunina hilibkii lam yudkar ism الlah magaca ilaahay aan la xusin عalayhi guudkiisa markii la gowracay marka anoo janaabole baan wax gowracaa ilaahayna de sidan u yihiyo dee waxaa khasaba markaa inaan bismi الlahi idhaahdo marka anoo junubaan bismi illaahi idhaahdaa wey hadalka khulaasadiisu oo ilaahay subxaana watacaala aan xusaa marka qofka junubka ama gabadha xaa'idkaah inay neef gawrici karaan taa iyada khilaaf kama taagna oo dabiixadoodu waxa weeyaan ay ansaxayso gabadhii xaydka lahayd iyo qofkii janaabada lahaa oo shuruudda markaa neefka la gowracay uu ku xalaaloobaya kamid maaha in qofka gowracay uu yahay aahir min alxayd aw min aljanaaba bukhaari raximah llahu tacaala baabkan muxuu baabaystay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen dee si u caddeeyo uun gabadha xaayidka ah inay gudanayso acmaashii xajka marka tawaafka laga reebo laakiin marka la eego aahaarta iyo axaadiisa kale ee mucallaqa ee uu ku keenay tarjamada ama baabka hoostiisa maqsuudkiisu inaanu intaasoo qura ahayn ayaa cad ee maqsuudkiisu uu yahay gabadha xaa'idka ahi inay akriyeyso qur'aanka qadiyadda taabashada musxafka ku saabsan hore in uga faaruqna inaanay banaanayn laakiin qur-aankii inay akriyi karto gabadha xaa'idka ahi ayaa markaa aahaartan iyo axaadiisan uu deliishanayaa qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa cabdilcaziiz ibn abi salma can cabdiraxman ibn qasim can ilqasim ibn moxamed ibn abi bakr asidiiq can caaisha qaalat waxay tihi kharajna waa baxnay maca nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka anagoo la socona oo laa nadkuru aan sheegahaynba oon hadalhaynba ila alxaja xaj mooyaane xaj qura inaanu gudanayno mooyaane wax kale maanaan hadalhayn waayo dee tamatuca waxaa la dha a horta in la cumraysto cumrada marka laga xalaaloobo haddana xaj loo ixraamto markaa may aqoon bal dembi baabay u arkayeen falama ji'naa markaanu nimi sarifa meesha la dhahdo tamiftu waan xayde ayay tihi caaisha radia allahu canha fadakla calaya الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ayaa isoo galay wa ana abki anigoo ooyey maxaa laga qaadanaya ana abki nacam faqaala wuxu uhi rasuulku maa yubkiiki maxaa ka oohinaya qultu waxaan ila wadidtu waxaan jeclaa wallahi baan ku dhaartee anii anigu lama xuja alcaama sanadkan inaanan xajiyi lahayn dee xajki waxbaa iga dhex galay qaala wuxu uhi lacalaki waxaa lagaa yaabaa nufisti inaad xayday qultu nacam qaala faina dalika arrinkaasoo xaydkaay shay weeye oo katabahu allah ilaahay uu u qadaray calaa banaati aadama ee fafcaluu samee maa yafcalu wuxuu samaynayo alxaaju qofka xajiyaya غayra an laa tatuufi laakin laa tatuufi ha ku tawaafin bilbeyti kacbada xataa taطhurii ilaa aad daahirgaroobayso marka xadiidkan bukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu u daliishanayaa manaa gabadha xaaidkaa inay qur-aanka ay akriyi karto ee rasuulku w dawaafka mooyaane wax kaloo u diiday baan jirinba oo ifcalii ma yafcalu lxaaj qofka xaajku wuxuu sameeyana waxaa ka mida qur-aan buu akristaa ilahay ba subxaana watacaala ou xusaa laakiin ahlulcilmiga le xaaidku qur-aanka akriyi mayso waxay leeyihin xadiidku dee kuma cadda inay qur-aan akriyi karto oo maa yafcalu اlxaaj rasuulku markuu leeyahay dee wuxuu u jeedaa maa yatacalaq bimanaasik اlxaj wixii dee kamida manaasigta ama acmaashii xajka ama hadal iyo qowl ha noqdo sida talbiyadii iyo ducadii iyo dikrigii ama dee ficilba ha noqdee laakin dee manaasigta xajka kamid maaha qira'atu qur'aan oo meel si gaara loo sharciyey in qur-aan la akriyaa ma jirto allahuma ilaa tawaafka dhexdiisa markuu marayo qofka xaajkaahi rukunka yamaaniga iyo xajarul aswadka halka udhaxaysa ayuu markaasi akriyaya aayadda rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba naar ay ku jirto nacam oo weliba dee laga yaabo iyadana cala sabiili ducaa inuu akriyaayo la cala sabiili tilaawa marka xadiidku masaladaasi kuma cadda ayay yidhaahdeen masalada haddii sideeda aynu uga hadalno ilaahay subxaana watacaala waxa uu faray dadka oo dhan in ay ilahay xuskiisa badiyaan ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikra kaiira waana amaanay kuwa ilahay dikrigiisa farabadiya wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ilahay waa ka akhiru aaya kuli acadda allahu lahu makfirata waajra cadiima rasuulkuna alayh salaatu wasalaam dikriga waa dhiiri geliyey yana ficla iyo qowlan labadaba sa caaisha leeda kana yadkuru llaha calaa kuli axyaani xaalad kastaba ilahay waa xusi jiray qur-aankuna wuxuu ka mid yahay min dikri illaah ilahay xuskiisa ayuu ka mid yahay bal ilahay baa subxaana watacaala qur-aanka ku sheegay dikri ku sheegay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ilahay baa qur-aanka dikri ku sheegay ilahina subxaana watacaala wuxuu ina faray qur-aanka inaynu akrino cidda akridana waa amaanay wakadalika rasuulku calayh salaatu wasalaam marka qof marka loo diidaayo qur-aanka akrintiisa waa in daliil cad loogu diido iyadoon daliil cad markaa lahaynin cibaadada mashruuca ee qira'at lqur'aan qofka lagama hor istaagi karo daliil saxiixa oo masaladaa ku cad oo adilada markaa faraysa inuu ilaahay xuso oo qira'at alqur'aan uu ku dadaalo waxa weeyaan u babac dhigi kara marka la helo ayuun baa lagu hor istaagi karaa cibaadadaas mana jiro markaa xadiid gabadha xaaidka u diidaya qur-aanka inay akrido oo saxiixi axaadiidka kusoo aroortay sida uu le ibnu rajab raximah llahu tacaala waxa weeyaan asaniiduhaa gayru qawiya waqad dacafaha imaamu axmed raximah اllah axaadiidka kusoo aroortay fi manci aljunub fi manci alxaaid min qira'ati اlqur'an waxaa ka mida markaasi axaadiidaasi ku soo aroortay mas'alada daciifka ah xadiidka markaasi odhanaya wama kana yaxjubuhu can qira'ati اlqur'aani kana la yaxjubuhu can اlqur'aani shayءu laysa ljanaaba waxaan janaaba ahayni qur-aanka rasuulka uma diidi jirin oo xadiidu daciif weyi waxaa la mida xadiidka kale laa taqra'u alxaa'id wala ljunubu shaya min alqur'an waa daciif min jamiici turuqihi junubki iyo xaa'idkii toona shay qur-aanka ka mida akriyi maayaan kulu ma fi lamri waa aahaar salafka qaarkood laga soo wariyey sida saxaabada taana waxaa muqaabil ah aahaar kale oo dee qaar badan halkan bay noogu qoran yihiin oo laga soo wariyey kuwo kaleo iyaga lamida oo dameeyey marka mar haddii masalada ay isku khilaafeen manaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo dee midna qowlkiisa xujo noqon maayo waa daliil in loogu garqaado daliil cad oo gabadhii xaa'idkaa u diidaya qur-aanka inay akrido ama qofkii janaabada lahaana ma jiro musxafka ayuun baanu taabanahayn qaala baabu listixaaba istixaabada ama dhabar furanka baabkii ka warramaya kan weeyi istixaaba waa dirayaanu dam min farji lmara fi gayri awaani waa dhiigaan dhiiggii xaydka ahayni gabadha inuu uu ka socdo oo waktigii dhiigga xaydka uu ka iman jiray muctaadka ayd wakti aan ahayn soconaya asalkiisuna de waa kala duwan yihin dhiigga xaydka iyo dhiigga dhabar furanka ama istixaabadu sifa ahaanna waa ku kala duwan yihiin axkaam ahaanna waa ku kala duwan yihin oo sifa ahaan dhiigga xaydka waxaa asalo inuu yahay aswad madow dhiiggan kalena waa damun axmar oo dhiig cas oo ka dami ljiraax nabarada dhiigga ka yimaado oo kale ah waa dhiig nabar ka imanaya xidid furmay waa dhiig ka imanaya wey waxaa kaloo ku kala duwan xagga raa'ixada oo damu waxa weyan alxayd waa natin weyi bikhilaafi dami listixaaba urtiisaa badan dhiigga xaydka laakiin dhiigga dhabar furanku waa ka duwan yihi dhiigga xaydku waa ladaac waa mid alam iyo xanuun wata iyo casiraad bikhilaafi dami listixaaba xagga axkaamtana waa ku kala duwan yihiin oo haddaynu soo khulaasayno ynu soo ururino almustaxaadatu kaaahirati fi jamiici alaxkaam gabadha dhabar furanka leh dhiiggaa dhabar furanku markuu ka socdo axkaamta oo dhan waxay kala mid tahay gabadha daahirka oo markaa wax xukumo ay la wadaagtaa ma jiro gabadha xaa'idka ee dhiigga xaydka waxa weeyaan leh laakiin masale muhimka waxay tahay sidee u kala saaraysa ila dhiiggan dhabar furanku waa iska socdaayo sanado dhan baa laga yaabaa inuu iska socdo wn dee laa shaka dhiiggii xaydkuna inuu imanayo takhalal uu soo dhex gelayo marka maalmaheeday xaa'id tahay oo ay salaadii iyo soomkiiyo joojinaysaa maalmaheedaasi ay tahay mid dhiiggan uu yahay dhiiggii dhabar furanka waa iska tukanaysaayo waa iska soomaysaa xadيiثka aynu akrino qala xadaثna cabdاللahi بن yوسف qala akbarana malik عan هiشhاm بن curوة عan abيه عan caiشha anha qalat waxay tii qalat waxay tihi faطima bint abi xubays lirasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilah waxay ku tihi ya rasuul الlah inii anigu laa aطhuru maba daahir garoobaba oo waxay moodeysay dhiigan dhabar furanka ee iska socdaa u sanadada dhan inuu yahay dhiiggaasi dhiig gabadha طahaaradii ka kaxaynaya o dhiiggii xaydka dee la xukuma saasay moodeysa iyadu ay u malaynaysa walihaadaa bay tiri laa aطhuro bimacnaa dhiiggii baa socda o aan go ahaynba afa adacu salaata salaada miyaan ka tagaa faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi sida riwaayaadka qaarkood ku xusan rasuulku wuxuu yihi la ay laa tadaci salaata ha ka tegin salaada inamaa dalika kaasi waxa weeyaan dhiigga iska socdaawoon cirqun waa xidid furmay walaysa bilxaydati xaydkii ma aha salaada looga tegaayey faidaa aqbalat ilxaydatu waktigii xaydku marka uu yimaado fatruki salaata salaada ka tag faidaa dahaba markuu tago qadruhaa qadarkii ama maalmo ahaa ama waktiga ahaa ee dee xaydku uu hore kaaga iman jiray faqsirii canki dama dhiigga iska maydho oo wasallii dabeetana tuko oqsilii canka dam loogama jeedo istinjooduun waxaa looga jeedaa maydho darwaadka qaarkood bay ku cadday uma اktasilii wasallii maydho oo oo tuko markaa gabadhii haddii dhabar furan uu ku dhaco waxaynu tilmaanay dhiigga hadda istixaadada inaanay salaad iyo soom aanay uga tegahayn ninkeediina aanay kaga xaaraantimoobahayn dawaafki iyo wax allaale wixii xaydku u diiday o dhan damulistixaada u diidi maayo markaa sidee ku kala saaraysa shan sanadood toban sanadood baa laga yaabaa damulistixaada dhiiggaa dhabar furanku inuu ka socdo dee dhiiggii xaydkuna waa soo dhexgelaya ahlucilmigu waxay dhahan dumarkii waa qaybsamaan waxay u qaybsamaan gabadh caado go-an lahayd gabadh caado go-an lahayd waa ta koowaad oo maalmo gaara uu ka iman jiray dhiigga xaydku toddobada cishe bisha u horeeya ama lixda cishe bisha u horeeya maalmahaasi marka la gaadho ayuunbay isku tirinaysaa inay tahay xaaid oo dhiiggaa ka socda yahay dhiiggii xaydka maalmahaasi markay dhammaadaanna waa maydharaysaa waa tukanaysaa waa soomaysaa dhiiggii kale isagoo ha iska socdabe ee dhabar furanku ya ta labaad waxay noqonaysaa gabadhaan caado go-an lahayn lakiin cindaha tamyiis labada dhiig bay kala sooci kartaa oo dhiigga xaydka ee ka imanaya iyo dhiiggan dhabar furanka ee ka imanaya waa kala sifo duwan yihin sifaadkoodiina waa kala taqaanaa dee maalmaha dhiiggaa ka socdaa uu leeyahay sifadii dhiigga xaydkana xaaid bay noqonaysaa axkaamtii gabadha xayd kale ayay yeelanaysaa maalmaha sifadu ay isbedeshee dee sifadii dhiigga dhabar furanka ay yeelatana dee waa maydhanaysaayo dabeetana waa tukanaysaa waa soomaysaa gabadh daahira ayay isku xisaabinaysa isku tirinaysa hadda waxaad ka warantaa haddii labaduba ay jiraan oo gabadhii caadana waa lahayd go-an maalmo go-an oo xaydku ka yimaado sifadii dhiiggana waa taqaanaa indaha cindaha caada oo cindaha tamyiiz hadday labadu isu waafaqaan taasi iyadu dee ishkaal ma leh lakin haddii labadu iskhilaafaan ka waran oo maalmihii caadada go-an ay lahayd xaydku uu ka iman jiray maalmo aan ahayn ayaa dhiigga ka socdaa uu leeyahay sifadii dhiigga xaydka marka hal tactamidu cala alcaada am tactamidu cala asifa ma caadaday ictimaadaysaayo maalmihii ay xaydi jirtay ayuun bay inay xaaid tahay isku tirinaysaa walow dhiiggu yaanu lahaanin sifadii dhiigga xaydka mise sifada ayay raacaysaa ahlucilmigu waa isku khilaafeen sida saxiixaana asifatu sifatu dam aqwa min alcaada oe caadi waa isbedbedeshaa inay guurtaaba dhici karta inay korodho inay nuqsaanto laakiin sifada dhiiggu waxa weeyaan isbedbedeli mayso marka haddii caadadeed iyo sifadii dhiiggu ay iskhilaafaan sifada ayay qaadanaysaa oo dhiigga sifadii xayd kale maalmaha uu socdo ayuun bay xayd ay isku tirinaysaa nacam waxa ay noqonaysaa xaaladda saddexaad alxaalat thalith caado go-an gabadhaas inaanay lahayn oo caadadeedu ahayd mid guurguurta isla markaana aanay dhiiggiina ay kala sooci kari weyday oo dee sifaadkii ay isaga ekaadeen gabadhaasi maxay samaynaysaa haadihi aydan waxa ay ku dayanaysaa oo ay la xay tirsanaysaa dumarka ay qaraabada yihiin maalmaha dumarkaasi ila dhiiggeediia waa iska socdaaye maalmaha dumarkaasi ay xaydaan ayuun baa iyadana dhiiggan ka socda dhiiggii xaydka inuu yahay ay kasoo qaadaysa marka iyagu ay daahirgaroobaanna waa maydhanaysaa waa tukanaysaa daahir bay isku xisaabinaysaa macanaa tarjicu ilaa caadati nisaa'iha baabka markaa xaydka iyo istixaadada iyo fuqahadu aada iyo aad bay hadalkiisa u farabadiyaan waxaanad aragtaa rasuulku alayh salaatu wasalaam sida uu koobay oo axaadiida baabka kusoo aroortay aad bay u kooban tahay marka hadalkaa faraha badan inaan loo baahnayno masaaisha la sheego badankooduna waa masaa'il taqdiiriya intaa markaa axaadiida kusoo aroortay ee axaadiidu ay ku caddahay ama laga istimbaadayo ayaa baabkan axkaamtiisa ku fila weeyey waxaa laga qaadanaya xadiidka gabadhu inay nin aan dee maxram u ahay in ay fatwo weydiin karto weliba ay weydiin karto waxyaabaha dumarka la xidhiidha waxaa laga qaadanaya ninku inuu gabadha sawdkeeda maqli karo lilxaaja laakiin sawdkeeda sawd dabacsan oo wax fitnaynaya waa inaanay ka dhigin falaa takhdacna bilqowl fayaطmac aladi fii qalbihi marad baabu gasli dami lmaxiid dhiiggii xaydka maydhistiisa ayuu u baadiye laga maydho meeshii uu gaadhay qaala xadaثana cabd لlahi bn yuusuf qaala akbarana maliku can hishaam ibn curwa can faطima bint اlmundir ibn zubayr can asma binti abi bakri anaha qaalat waxay tihi sألت waa weydiisay امرأة gabadhi رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم faqاaلت waxay tihi ya رasuuل اللh arأyta ka waran ixdaana midkayo idaa asaaba hadduu gaadho thawbaha maradeeda addamu dhiigii min alxaydati ee min dami lxayda dhiigga xaydka kamid aha kayfa tasnacu sidee yeelaysa faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa asaaba hadduu gaadho thawba ixdaakuna midkiin maradeeda addamu dhiiggii min alxaydati dhiigga xaydka kamid ahaa faltaqrushu macnaa inta ay biyo ku qoyso ha ku jejebiso marka hore si jurmigiisii marada dul saaraa iyo guurguurkiisa horta uga daato uma litandaxu ay litaksilu ha ku maydho bimaa-in biyo ha ku maydho uma litusallii fiihi dabeetana ha ku tukato xadiidkani markaa waxa uu tusinayaa dhiigga xaydku inuu yahay najaas oo aan lagu tukan karin waxaa kaloo laga qaadanaya طahaaraةu thawb inay kamid tahay min shuruud الsalaa marada lagu tukanaya inay daahir ahaataa shuruudda salaad bay kamid tahay rasuulku wuxuu sheegay maradaasi dhiigga xaydka uu gaadhay inay ku tukan karta uun marka waxa weeyaan ay maydho kadib uma ay bacda algusl litusallii fiihi ha ku tukato waxaa laga qaada inay mustaxab tahay intaan maydhista la bilaabin marka hore dhiiggii in laga jejebiyo marada oo qori ama cidida lagaga xoqo marka uu ka daato kadib haddana meeshii la yaro qooyo oo biyaha lagu yaro xafuujiyo si kii dunta dhex gala usoo baxo mar saddexaadkana waxa weeyaan la maydho qaabka noocaasa in loo maydha waa mustaxab laakiin iyadoo aan tartiibta noocaasi aan la marin haddii maradii maydhisun lagu bilaabo waa mugzi oo maydhistaasi mar hadday najaasadii meesha ka kaxayso waa ka gudaysa qaala xadaثana asbq wa asbq ibn اlfaraj alfaqih almasri almaliki قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر حدثه عن أبيه القاسم عن عائشة قالت وxay tihi كانت waxay إحdاana midkay تحيidu mid xayضة ثuma dabeetna تkتariس الdم dhiiga ayaa ay ka xoqi jirtay min thوbiha maradeeda cinda طuhriha marka ay daahir garowdo fatqsilhu waana mayri jirtay dabeetna waa mayri jirtay watandaxu waa rushayn jirtay calaa saa'irihi meeshaa dhiigu gaadhay mooyaane meelihiis marada meelaheeda kale uma tusalli fiihi dabeetana waa ku tukan jirtay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa maradii haddii najaasa ay gaadho haddaan markaa loo baahan dee in lagu tukado oo cibaado lagu guto in la maydho si deg dega loo maydho inaanay waajib ahayn oo lagu dayn karo maradaa dhiigga xaydku uu maray macnaa goorma ayay meedhi jireen dumarkii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam marka ay daahir garoodaan ee inay ku tukadaan ay u baahdaan waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa sida xadiidkii horeba dhiigga xaydku inuu yahay najaas in marada laga maydhaana ay tahay waajib oo aan lagu tukan karin mara najaasole inaan lagu tukan karinna waa laga qaadanaya baab اictikaafu ictikaafkii buu baab lilmustaxaaba gabadhii mustaxaadada ahayd dhabar furanka lahayd ay اctikaafaysay iyadoo dhiigu ka socdo qaala xadaثna isxaaq ibn shahiid abu bshir alwasطi qaala xadaثna khalid ibn cabd الlaahi alwasطi can khalid khalid ibn mihraan alxada wey khalidka labaad can cikrima can caaisha ana nabiya salى اlahu عalيه wasalam اctakafa waa اctikaafay ictakafa waxaa ictikaafay macahu rasuulka la jirkiisa bacdu nisaa'i dumarkiisii qaar ka mida wa hiya mustaxaadatun iyadoo dhiiggii dhabar furanku uu ka socdo oo tara dama dhiiggii aragtaba farubama waxaa laga yaaba wadacat inay dhigto atasta tashtigii taxtaha hoosteeda min addam dhiiggii ka socda awgii wazacama wuxuu sheegtay cikrama ana caaisha ra'at inay aragtay maa alcusfuri biyihii lagu daray cusfurka manaa huruudda faqaalat waxa ay tidhi kaana haada waxaadaad moodaa kan shay-un shay oo kaanat fulaanatu heblaayo tajidu ay heli jirto o ka iman jiray macnaa biyahan cusfurka lagu daray midabkoodu wuxuu eegayay midabka dhiiggii dhabar furanka heblaaye ka iman jiray marka gabadha mustaxaadada ahi waa gabadh daahira sida aynu tilmaanay walihaada waa ictikaafi kartaa dee waaba salaadii ayaabay tukanaysaaba rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam gabadhii mustaxadada ahayd uma diidin inay ictikaafto bal waa u ogolaaday arrinta قال xdثna qتaybة qال xdثna يزيد بن زuريع عن khالد عن عكرمة عن cائشha qاaلت waxay tihi اعتkفa waxa اعتikaafay mعa رasuuل الlahi صلى الlaهu عليه وasلم rasuulka ilaah la jirkiisa imرأaة gabadh min أزwaaجihi kamida xaasaskiisii fakaanat waxay tara dma mid aragta dhiiga iyo وsfرaةa huruuda وtsd iyo وtshdigina taxtaha uu hoos yaalo wahiy tusalي iyadoo tukanaysa waxaa markaa laga qaadanaya qofka waxa waysada ka jebiya uu yahay macanaa mid daa'ima oo iska soconaya inuu salaadiisii iska wadanayo iyadoo shaygaasi uu socdo iyadoo dhiiggaa dhabar furanka uu ka socdo oo tashtiro hoos yaallo si aanay masaajidka markaa u talwiifin ama u wasakayn ayaa iska tukanaysa qaala xadaثana musadad qaala xadaثana muctamir can khaalidi can cikrima wa khaalid ibn mahraan alxadaa khaalid kaboole marka kabaha ma toli jirin mana waxaa loogu bixiyey waxa weeyaan nacam لأنه kاn يجاaلسهم عن عكرمة عن عائشة أنa بعض أمahاaت المؤمiنiiن أمahاaت المؤمiنiiن kuwa kamid ayaa اعتkفت mid kamid ayaa اعتikاaftay وhiy مستaحاaضة iyadoo dhiigii waxa weeyaan xayd kale marka gabadha مستaحاadadaha iyo masaajidka waa ku nagaan kartaa maعna بiلا khiلاaf waana اعتikaafaysaa waana tukanaysaa xataa iyadoo masaajidka ku jirta haddii dhiigga uu ka yimaado lama farayo inay ka baxdo waxaa shardi ah un masaajidka in looga aamin yahay inuu dhiiggeedaasi gaadho waxaa markaa la xukum noqonaya qofka daa'im alxadadkaa wixii waysada jebinayo uu ka socdo ee neeftii ay ka socoto ama kaadidii baabun hal tusalli ilmar'atu gabadhii ma ku tukanaysaa fii thawbin maro xaadat fiihi ay hore ugu xaydday qala xadaثna abu nuعaym qala xadaثna ibrahim ibnu naafic can ibni abi najiix cabdالlahi بن yasaar baa la dhaha magaciisa almaki can mujaahidin qaala wuxu uhi qaalat caaishatu waxay tihi ma kaana uma sugnayn lixdaanaa midkayo haddaanu nahay dumarkii rasuulka ilaa thawbin waaxidin maro qura mooyaane taxiidu fiihi ay ku xaydo oo maro qurin baanay lahay markay xaydana taasun bay ku xaydi jirta marka waxay idin muuqata de xadiidkan iyo xadiidka umu salama inay iskhilaafsan yihin oo umu salama waxay tilmaantay maro xaydka u gaara inay lahayd waktigaa xaydkan ay xidhato iyo maryo kaloo dheeraadka ah marka waxaa laisku waafajina in la dhaha caaisha waxay ka warramaysaa fii awali ilamr arrinka bilowgiisii markii noloshu aadka cidhiidhiga u ahayd umu salamana dee dharba aan la helayn umu salamana xaaladan ay ka warrantay waa markii waxoogay noloshu ay yaro dabacday dee dhar iyo la yaro helay fa idaa asaabahu marka uu asiibo ama uu gaadho maradaa shay-un shay oo min damin dhiig ka midi qaalat way ku odhanaysay qaaladana waa tii lagaga xikaayoonayo ficilka afkay ka odhanaysay maaha gacantay ka odhanaysay wey dariiqihaa candhuufteeday sidaa ku odhanaysayo faqasacathu waa ku masaxaysay bidufrihaa ama waa ku xoqaysay bidufrihaa ciddideeda ayay ku xoqaysay marka gabadhu maradii markaasi ay ku xayday dee haddii ay daahiriso waa ku tukan kartaa xadiidkan culimada qaarkood ayaa طacniyey waxay dhahen waa munqaطic bay yidhaahdeen oo mujaahid caaisha waxba kama maqal abu xaatim baa kamid culimada sidaa yidhi laakiin waxa weeyaan qowlkaasi waa marduud oo riwaayaadka qaarkood bay sariix ku tahay cinda الbukhaari iyadoo mujaahid uu tasriixiyo xadiidka caaisha inuu ka maqlay inuu markaa mujaahid ka maqlay caaisha waxna de aima ayaa sugtay ibnulmadini uu kamid yihi wاlmuhbit muqadam calى الnaafi qofka suga ayaana laga horaysiinaya kadiida way kadiidaa cilmi la-aan buu ka warramay inaanu masalada ogeyn oo cilmi dheeraada buu hayaa ka sugaa ibdiraabna marka waa lagu cileeyey xadiidka laakiin inuu ikhtilaaf sanadkiisa ku jiro aan la iswaafajin karin laakiin sida saxiixa waa la iswaafajin karaa waxa xadiidka ahlucilmiga qaarkood ay u daliishadeen jawaasu izaalat الnajaasati bigayri اlma inay banaan tahay najaasada in lagu suuliyo waxaan biyo ahayn in lagu suuliyo oo maqsuudku waxa weeye najaasada meesha in laga kaxeeyo ama biyaha lagaga kaxeeya ama wax kalaa lagaga kaxeeya oo dee candhuuftu biyo ma aha haddana xaydki inay ku xoqi jirtay candhuuftaasi dee xaydka markaa ama dhiigga candhuuftu ay kaxaynaysa ana laa shaka waa dhiig yar wey ayaa caaisha radi allahu canha ay noo sheegtay marka dee candhuuftaasi inay daahirinayso ayaa laga qaatay waana sida saxiixa ah inaanay biyuhu shardi u ahayn izaalat najaasa oo haddii wax kale najaasadii lagu maydho oo najaasadii meesha ay ka baxdo oo cayntaa najaasada lala ee xun ayaa axkaamta wadatay mar hadda iyadu meeshii ay ka baxdayna de khalaas axkaamteediina waa la baxaysa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wa cadama shaygaa in la isticmaalo waxa loo diidey waa waxaa xune najaasada la yidhaahda inuu meeshaa joogay ayuu xukunku ku xidhay haddii la helana xukunkii waa la helaya haddii la waayo dee meesha ay ka baxdana axkaamteediina waa la baxaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan izaalat najaasa cadad ama tiro aan loo shardiyin sida saxiixa ah ee maqsuudku uu yahay in la suuliyo oo cadad tiro ah oo in la maydhaa ay waajib tahay ma jiro wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala ali wasaxb